galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa maalin khamiisa bisha agost ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo garowe u jooga xalinta madmadow soo kala dhex galay maamulka puntland iyo dowladda federaalk ah siyaasiyiinta soomaalidu ayagaa inta badan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwii federaalku ayagaa inta badan heshiisya wada gala heshiisyadaas dadka shacabka ah iyo muwaadiniinta looma soo bandhigo waxba lagama oga lalama wadaago hadhowna markay isqabtaan oo ayagu mucaamalaadka u gaarka isku qabtaan ay kala boodaan ayaa la ogaanayaa khilaaf uu bannaanka u soo baxaya marka
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo khilaafaadka u dhexeeya xukuumadda somalilan iyo xisbiyada mucaaradka dal dimuquraadiyaa nahay ururo siyaasiyaa la ogolyahay xisbiyaa jiray soomaalidu waxay tidhahdaa ninka waxaa jooga aan garani waxa soo socdo ma garto doorasho madaxtooyo anugu aragtideeda waay aragnimadaysaaan ogahay amba sida muuqataba ma qabsoomayso wakhtigeedii
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida loogu kala aragti duwan yahay muddo kordhinta iyo wax kabeddelka uu baarlamaanka jubbaland dhowaan uu u sameeyey maamulka barnaamijkii dhakhtarka weydiiye xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa sheegay isaga oo booqasho ku maraya dalka ukraine in qoysaska yurub oo dhan ay tahay inay u dulqaataan qarashka nolosha ee sii kordhaya si looga hortago gardarada ruushka johnson ayaa sheegay in reer galbeedku ay tahay in ay sii wadaan taageerada ukraine inkasta oo dagaalka uu sare u qaaday qiimaha nolosha ra-iisul wasaaraha britain ayaa sheegay in aan la isbarbardhigi karin sare u kaca ah biilasha ee yurub iyo dhiigga ay reer ukraine u hurayaan difaaca dalkooda ra-isul wasaaraha ayaa booqasho ku tegay caasimadda kiyef iyada oo loo dabaaldegayo maalinta madax bannaanida ukraine johnson oo saaxiib dhowla ah madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa booqashadiisii saddexaad ku tegay ukraine tan iyo markii uu ruushku dagaalka ku qaaday dalkaasi muddo lix bilood ka hor madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa khamiistii maanta tegay dalka algeria isagoo rajeynaya inuu hagaajiyo xidhiirka xumaaday ee uu la leeyahay waddan kaydkiisa saliidda iyo gaasku ay u yihiin muhiimad istiraatiijiyadeed oo cusub kadib xiisadda tamarta ee yurub booqashadiisa ayaa timid kadib muddo dheer oo ay taagnayd xiisad ka dhalatay xasuuso iska soo horjeeda oo ku saabsan dagaalkii dhiigga badan uu ku daatay ee xoreynta algeria algeria ayaa u yeedhay safiirkeeda baariis dabayaaqadii sanadkii hore sababtan awgeed laakiin labada dal ayaa tan iyo markaasi muujiyey rabitaankooda ah in ay dib u soo celiyaan xidhiirkooda madaxtooyada faransiiska ayaa sheegtay in madaxweyne macron uu dadaal ku galay in uu aasaaska u ahaado dib u soo celinta xidhiirka macron ayaa safarkiisa waxaa ku helinaya wafdi ka kooban sagaashan xubnood oo isugu jira wasiiro ganacsato iyo ciyaartooy caan ah safaaradda maraykanka ee khartuum ee caasimadda dalka suudan ayaa ku dhawaaqday imaanshiyaha danjire john godfrey si uu ula wareego xilka safiirnimo oo bannaanaa in ka badan shan iyo labaatan sano safiirka cusub ee maraykanka ee suudan ayaa sheegay inuu ka shaqayn doono sidii loo xoojin lahaa xidhiirka labada dal ee suudan iyo maraykanka isagoo xusay in uu taageersan yahay rajada dadka reer suudan ee ku aadan xorriyadda cadaaladda iyo isbeddelka dimuqraadiyadda godfrey ayaa intaa ku daray inuu rajaynayo inuu fuliyo mudnaanta suudan ee dhinaca nabadda iyo horumarinta dhaqaalaha xiriirka u dhexeeya khartuum iyo washington ayaa ahaa mid xumaa xilligii madaxweynihii xukunka laga tuuray cumar xasan albashiir kadib markii maamulka albashiir lagu eedeeyey in uu taageero argagixisada maraykanka ayaa suudan ku daray liiska madow ee dowladaha taageera argagixisada waxaana uu kala soo baxay safiirkii u joogay khartuum laakiin kadib markii xilka laga tuuray albashiir lana dhisay dowlad kumeel gaar ah oo uu hogaaminayo cabdalla xamadoog xidhiirka labada dal waxa soo maray heerar kala duwan oo horumar ah balse washington ayaa hakisay kaalmadii dhaqaale kadib markii hogaamiyaasha milatarigu ay xukunka la wareegeen bishii oktoobar wararka ka imanaya dalka myanmar ayaa sheegaya in xukuumadda dalkaasi ay magaalada yanguun ku xidheen safiirkii hore ee britain viki bowman viki bowman oo ahayd safiirkii dalkeeda u fadhiday myanmar intii u dhexaysay ilaa ayaa arbacadii shalay lagu xidhay caasimada dhaqaalaha ee dalkaasi taas oo ay ka socdeen iska horimaadyo rabshado wata tan iyo bishii februari ilaa iyo ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegaya in saygeeda oo ah fanaan caan ah oo lagu magacaabo tin lin uu isaguna sidoo kale ku jiro gacanta dowladda ilaa hadda ma cadda sababta loo xiday bowman iyo saygeeda balse warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in loo gudbiyey xabsiga insien ee caasimada ranguun waxaana lagu soo oogi doonaa dembiyo dhanka sharciga socdaalka ah bowman ayaa madax ka ahayd hay-ad ka talisa ama kala talisa shirkadaha sidii ay xilkasnimo leh uga shaqaysan lahaayeen myanmar waxaana lagu waday in maanta uu dhaco aqoon isweydaarsi ku saabsan xuquuqda aadamaha xiriirka u dhexeeya boqortooyada britain iyo myanmar ayaa xumaa tan iyo afgembigii labadii kun iyo kowdii kolabaatankanigaade horaantii sanadkan taliska militariga myanmar ayaa dhaleeceeyey hoos u dhigidda britain ay dhowaan ku samaysay tirada diblomaasiyiinta u joogta dalkaasi iyaga oo ku tilmaamay go-aankaasi mid aan la aqbali karin warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaas nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland waxaa maanta gaadhay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ilo ku dhowdhow safarka madaxweynaha ayaa ujeedada ku sheegay in uu madaxweynuhu doonayo inuu xaliyo khilaaf u dhexeeya maamulka puntland iyo dowladda federaalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo halkudhiga dowladiisu tahay soomaali heshiis ah dunidana heshiisla ah ayaa tan iyo markii la doortay shan iyo tobankii bishii mey waxa uu safaro ku tegey wadamo dibadda ah soomaaliyana waxa uu tegey magaalooyinka dhuusamareeb iyo baydhabo wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan kasoo diray magaalada garoowe wafdiga madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay kusoo dhoweeyeen garoonka diyaaradaha madaxda puntland uu ugu horeeyo madaxweyne saciid cabdulaahi deni ayaa durbadiiba loo gudbiyey xarunta madaxtooyada halkaasoo wadahadallo ay ku yeelan doonaan madaxda puntland oo la aaminsan yahay inay jirto tabasho ay ka qabaan dowladda cusub ee uu hogaamiyo xasan sheekh tan iyo wixii ka dambeeyey doorashadii kol hore magaalada muqdisho ka dhacday mas-uuliyiinta ma aysan la hadal warbaahinta midkoodna si loo helo ujeedada rasmiga ah ee safarka madaxweynaha soomaaliya marka laga soo tago wararka hoose ee tilmaamaya in safarka madaxweynaha uu la xiriiro sidii puntland uu uga shaafin lahaa tabashadooda oo in badan la dareensanaa ilaa magacaabistii ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre maqaamka soo dhoweyn ee madaxweynaha soomaaliya ee maanta ayaa ka duwanaa kuwii ka horreeyey waxaana durbe ay dhalisay hadalhayn dadweynaha oo tilmaamaya in uu hooseeyey marka loo eego kuwii hore safarka xasan sheikh uu ku yimid garowe maanta ayaa ah kiisii ugu horreeyey kadib dib u doorashadiisa madaxtinimo bartamihii sanadkan khilaafka puntland iyo dowladda dhexe ee federaalka wuu soo noqnoqdaa dad badan ayaa isweydiinaya maxaa soo celceliya ma puntland ayaa rabta wax ka badan intay xaq u lahayd mise dowladda dhexe ayaa kuwa cadfurta puntland oo ballamo ay u qaada uga baxda su-aashaas ayaan weydiiyey maxamed cabdiwahaab oo ka mid ah aqoon-yahanka puntland islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda gaar ahaan puntland iyo federaalka
khilaafaadka soo noqnoqda iyo isfahandarada udhexeysa dowladda federaalka iyo puntland anugu waxaan arkaa horta waa arrin soo jidhay dhowr iyo tobanka sano oo u dambeysay soo taagneyd waxaa sababaa saddex qodob ku dhaqmid la-aanta dastuurka federaalka iyo kan dowlad goboleedka labadaba taasoo macnaheedu ay tahay de dastuurku wuxuu siinayaa awoodo gaara dowladda puntland dastuurka federaalkaa siinaya sida ku cad qodobka afartan iyo labo marka inta laga dhammaystiraya arrimaha dastuurka iyo federaaliyiinta waddanka isteedyada jiray markii la ansixinaya dastuurka labada kun labayo tobankii ka hor isteedyada jiray ay puntland ka mid tahay wuxuu siinaya awoodo gaara oo ah kuwa dastuurkooda qoraya inay ku dhaqmaan marka dastuurkii baan lagu dhaqmayn labada dhinacba arrinta labaad waxaan isleeyahay oo khilaafaadkan soo noqnoqda keenaysa waxa weeyaan waa aragtida mar walba ka jidha xamar siyaasiyiinta dowladda federaalku ay aaminsan yihiin ma ahan mid gaara mid kastoo yimaada ama mid kastoo horey u joogayba de markuu kursiga yimaado waxaa jidha mentalitigii ahayd qaabki ama maskaxdii ahayd qaabkii dowladda dhexe in loo shaqeeyo oo go-aamadii masiiriga ahaa waddanka dowladda dhexe ay qaadanayso oo arrimihii amniga iyo xuduudaha iyo security-ga si laga yeelaa waddanka dowladda dhexe ay qaadanayso go-aamadeeda oo arrimaha la xiriira dhaqaalaha iyo ma garanaysaa iyo iyo horumarinta waddanka ay dowladda dhexe iyo khayraadkii wadaagiisa dowladda dhexe ay qaadanayso ayadoo aan la tirsan dowladihii xubnaha ka ah dowladda federaalka taas marka waxay keenaysaa isku dhac mar walba ah halkay puntland iyadu ay tahay dowlad goboleedka dhammaystiray shuruudaha maamul goboleedyada iyadu adeegeeda iyo canshuuraheeda qaada amnigeeda sugata garoomadeeda iyo airboorada iyo adeegyadii bulshada meelihii noocaasana ayadu maamulkeeda gacanta ku haysa marka taasaa waxay keenaysaa puntland inay tahay state mar walba ku gurgurtama halka istiidada kale isan fursadaas laga yaaba inaysan wada heli karin marka aragtidaa dee mar walba dowladda federaalka taalna waxay tahay wadanku sidii centraalkii ama dowladda wuxuu u shaqeynaya magacu federaal ka yahay marka dhinaca falsafada siyaasiga ahna saasay ugu kala duwan yihiin oo waa arrinta mar walba keenaysa isqabsiga iyo khilaafka soo noqnoqda arrinta saddexaad waxay la tahay anigu tan ugu muhiimsan asalna waa khilaaf marwalba soo noqnoqonaya waa arrinta ku saabsan mucaamalaad mucaamalaadka shakhsiga ama siyaasiyiinta soomaalidu ayaga inta badan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwii federaalku ayaga inta badan heshiisya wada gala heshiisyadaas dadka shacabka ah iyo muwaadiniinta looma soo bandhigo waxba lagama oga lalama wadaago hadhowna markay isqabtaan oo ayagu mucaamalaadka u gaarka isku qabtaan ay kala boodaan ayaa la ogaanayaa khilaafku banaanka usoo baxaya marka mucaamalaadka ka dhexeeya madaxda puntland iyo madaxda federaalku haddii ayagu ay isku fiican yihiinna wuu hagaagayaa haddii ayagu si shaksi ay u kala arti duwan yihiinna wuxuu saameynaya xiriirka iseedka dowladda federaalka ahayd nuux muuse birjaab v o a garowe
dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maanta gaadhay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ujeedada safarka ayaa ah sidii uu ra-iisul wasaaruhu ugu kuurgeli lahaa xaaladda abaaraha iyo dhiirigelinta ciidamada dowladda ee dagaalka kula jira maleeshiyada al-shabaab wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray beledweyne
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ujeedada safarkiisa ku sheegay sidii dhiirigelin iyo garab istaag ugu muujin lahaa ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanka oo si geesinimo leh ula dagaalamay guulo waaweynna kasoo hoyay dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiskiisa socdaalka ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ku heliyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada sida arrimaha gudaha qorsheynta iyo caafimaadka iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya soo dhoweyn aada u heer sarreysa ayaa loogu sameeyey hoolka shirarka gobolka oo loogu diyaariyay boqolaal shacabka beledweyne ka mid ah ra-iisul wasaaraha ayaa kulan la qaatay qeybaha bulshada waxaana uu ka dhageystay baahiyaha ay dadku qabaan iyo baaxadda abaarta deegaanka ka jirta shacabka magaalada ayaa qaarkood aragtidooda ka dhiibtay imaashiyaha beledweyne ee ra-iisul wasaare xamse waan soo dhoweynaynaa ra-iisul wasaare xamse safarkiisa waxaan aragnaa safar kheyr qabo insha allah in wax badan qaban doonaan rajaynaynaa maadaama oo yahay ra-iisul wasaarihii noo yimid shan sano kadib markii laga reebo ni rooble iyo xascali kheyre waana ra-iisul wasaarihii safarkiisa ugu horreeyey oo yimaado magaalada beledweyne waxaan leenaha kusoo dhowow waxaan ka filinaynaa wax badan maadaama gobolka oo haraadiyey colaado fara badan inay haraadiyeen abaaro ay ka mid tahay hadda abaaraha jiro ee ka jira gobolka oo sanadigan dambaan roob si fiican loo arag kan maamulka hadda lagu murunsay oo kaleeto oo hirshabeelle inuu asna wax tabashada aan tabanayni oo dhibka ka taagan oo xallin doono waxaa kalaan filinayn insha allah shilin soomaaliya maadaama gobolkan ka shaqaynayn dhowr toban sano waxaan rajaynaynaa asna inuu xaggaas shilin soomaaliga ama lacag loo sameeye ha noqoto ama lacag cusub ha noqon doonto in asna wax ka bedeli doono hadba leedno iyadoo labadii kun shan iyo tobankii ra-iisul wasaare waddankan yimaada ee ugu dambeeyey cumar cabdirashiid cali sharma arke labadii ra-iisul wasaaro hadda isaga dambaydo xilliga farmaajana aynaba soo istaaginba gobolkan sideedaba cagta ayna soo dhiginba farxad gooniyay u tahay annaga noo tahay dadka ree hiraan haddaan nahay bir tiir weynoo na hortaagnaa ayaa jabay maanta waa soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaaraha waxaana kusoo dhaweynaynaa weliba si qalbi furan oo farxad leh halkani waa halka soomaaliya haddii halgan uu ka bilowdo dhammaan ka geesi ka gees uu camimo haddii dhibaata ka dhacdana dhibaatadaasu soomaaliya waa camimtaa dalka soomaaliya xurnimada meeshuu ka qaatay meeshii laga keenay meeshaan waa waxaan ognahay dowladdii maxamed siyaad barre markii shacabka soomaaliyeed ku kacaayeen halkii sida saxdaa loo kaco shacabkooda qoryaha ka qaateen hiiraan waa maantana waa aragtaan marka hiiraan madaxda soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa dadka soomaaliyeedna aan u sheegaynaa dowladnimo iyo waxaan hiiraan ka bilaabano inaysan meel kale ka soco karin dadka beledweyne ayaa u arkay safarka ra-iisul wasaare xamse fursad indhaha caalamka lagu soo jeedinayo dhibaatada gobolka ka jirta sida abaarta iyo colaadda u dhexaysa dadka deegaanka iyo kooxda al-shabaab ra-iisul wasaare wuxuu u yimiday oo waxyaabo dadka soomaaliyeed dan ugu jirto waxaana is leeyahay inay kuw ka tahay maaragtay waxyaabahan xasaasiga ah ee gobolka taagan ay kuw ka yihiin dagaaladan iyo howlgallada socdo iyo maaragtay abaaraha oo dadkan ku dhuftay oo halista maaragtay gaarsiiyey labadaas arrimoodaan umalaynaya inuu u yimiday waxaana is leeyahay kolley un waa un arrintaas inuu wax ka xoojiyo tan ugu weyn iyo faa'iido kaloo meesha ku jirto ah in uu u yimiday maaragtay dad muddo ayna dad mas-uuliyiina u imaanin muddo dheer wax magac ra-iisul wasaare ku socdaa muddo siddeed sano ka badan ka hor ayaa ugu dambeysay magac madaxweyne wax ku socdana waxaan umalaynayaa xasan sheikh oo muddo la joogay iyo muddo kooban oo farmaajo uu meel biyaa intuu dhex istaagay uu ka laabtay taasna waa mid farxadeed oo aada u weyn ah laakiin labada arrimood oo aan hore usoo sheegay ayuu halkaa u yimid ra-iisul wasaare
say ila tahay maashihiisa iyo waxa dadka reer iiraan iyo soomaaliya o dhan ugu jiro guud ahaan gaar ahaan dadkii dagaalka u qabsaday faa'iido noocaa ugu jirto waxaa maanta farxad ah marka in ra-iisul wasaarihii dalka u yimaado laakiin su-aashii la isweydiin karaa waxay tahay dhibaatadii dadka shacabka meeshaas ka jooga gaartay iyo dhibaatadii dadka soomaaliyeed dhibaatada haysato wax noocaayo ka qaban karaa imaashihiisu waxay ila tahay anigu haddii dalka soomaaliyeed oo dhan uu dagaal horta ka wada bilowdo oo gobolada soomaaliya o dhan dagaal uu ka bilowdo waxaan aaminsanahay in wax laga qaban karo laakiin gobolka hiiraan keliya ah xabadda ka socotaa soomaaliyada kaleetana waxba kama socdaan in wax looga qaban karin arrinkaas u malayna midda kaleetoo jirto ee dadkii shacabka ahaa ee deganaay cadduunka ama cadduun waxaan ka wadaa remiiga ahaa meeshii dagaalka uu ka dhacay oo matooradii laga gubay oo raashinkoodii la gubay oo xoolihii laga barakiciyey oo meeshii ku hoyhoygii laga gubay waa soo daahay ninka dowladdu waa soo daahday laakiin haddee hadda ay isku dayaan inay si deg dega wax ugu qabtaan boqolkiiba soddon inay ka jawaabi karaan ilata ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa maalmihii ugu dambeeyey howlgallo ka dhan ah kooxda al-shabaab waxay ka wadeen qeybo gobolka hiiraan ka mid ah iyagoo deegaano dhowr ah ka saaray kooxda al-shabaab wasiirka gaashaandhigga cabduqaadir maxamed nuur iyo taliyaha ciidamada dowladda sareeyo guud odawaa yuusuf raage ayaa hore u booqday qaar ka mid ah deegaanadii ciidamada dowladda ay ka qabsadeen kooxda al-shabaab ee gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhowaan baarlamaanka jubbaland ayaa wax kabedel ku sameeyey qodob ka mid a dastuurka jubbaland islamarkaana kordhiyey muddoxeleedka dowlad goboleedka jubbaland haddaba waxaa soo baxayey in aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda jubbaland ay ku kala aragti duwanaadeen go-aanadaasi uu baarlamaanku qaatay warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste kow iyo labaatankii bishan ayaa baarlamanka jubbaland waxa uu wakhti kordhin u sameeyey muddoxileedka maamulkaasi gaar ahaan baarlamanka iyo xukuumadda taasoo ka dhigaysa muddada xilhaynta maamulkaasi inuu noqdo shan sano waxaana arrintaasi si weyn ugu kala aragti duwan siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo waxgaradka ka soo jeeda maamulka jubbaland kuwaasoo qaarkood ay diidan yihiin muddo kordhinta halka kuwo kalena ay soo dhoweynayaan brofeor cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada ka soo jeeda maamulka jubbaland runtii muddo kororsiga ay ku dhawaaqeen baarlamaanka jubbaland ee dastuurka wax looga bedelay runtii waxaanu arkaa midaan wax badan soo kordhinaynin jubbaland waxaad moodaa runtii inay muddo dheer dhisnayd oo toban sano ka badan waxayna ahayd oo keliya degmada kismaayo oo keliya waxaad ogtahay inaan jubbadii dhexe gacanta lagu haynin inaysan degmada kismaayo maamulin gobolka gado haddana gobolka jubbada hoose ee ka tirsan tahay degmada kismaayo inaysan jamaamo maamulin badhaadha maamulin degmada xagar maamulin waxay u noqotay jubbalanta lagu sheego degmada kismaayo iyo degmada afmadow muddo toban sano ka badan oo iyagana labadaa degmo wax adeeg bixin dowladeeda aan laga samaynin oon iskoolaad dowladdu ay maamusho ka jirinin oo cusbitaallo lagu caawiyo dadka oo dowladdu iyadoo ay leedahay si jirinin mashaariic jirinin runtii waxaanu arkaa marka sababaha anigoo ka duulaya in marka baarlamaanka jubbaland uu muxuu ahay qodobkii sheegayay inay afar sano tahay muddada baarlamaanka iyo iyo iyo xukuumaddaba in muxuu ahay lasii badiyo oo sanad dheeriya lagu daro oy taa micnaheedu tahay laba sano hadda kadiba inay baarlamaanka hadda jira iyo madaxweyneha hadda jira axmed madoobe ay sii haynayaan sheegashada jubbaland in ayagu madax ka yihiin runtii waa caqabad lagu sii dheereeyay dadka wakhtiga siyaasiyiinta ka soo jeeda jubbaland qaarkood ayaa qaba in muddo kordhinta loo sameeyey maamulka jubbaland ay tahay mid wax weyn ku kordhin karta horumarka iyo dibudhiska maamulkaasi sida uu ku doodayo cismaan xuseen bistolo muddo kordhinta baarlamaanka jubbaland uu sameeyey aad baan u soo dhaweynayaa waayo waxa sideeda baarlamaan jubbaland baarlamaan wixii xaqu u leeyahay inuu baarlamaanku wax ku kordhiyo dastuuriyan isagaa la siinay inuu wax ka dhimo inuu wax ku kordhiyo markay fiiriyeen shantii sano ee dib u dhaca ahaa ee madaxweyne farmaajo uu waddanka hayay cunaqabatayntii uu saaray jubbaland oo xag xukuumad xag military ayay waxay doorbideen iyo abaaraha hadda jira in muddo laba sano ah ay wax ku qaban karaan oo ay muxuu ah waxyaabo badan oo ay ku hamineeyeen hadda ay qaban karaan ayagaana xaq u leh tan kale madaxweyne shaqaba kuma lahanba baarlamaanka ayagaa dastuuriyan shiray oo muddo shirayay go-aamiyey in muddada labada sane ay wax ku qaban doonaan ay ku kordhiyaan xukuumadda iyo madaxweynaha marka meeshii afarta sane aheyd baa shan laga dhigay dadkii aysan kaqeed u fahmin marka waxaan soo dhaweynaynaa labadaas sane ay baarlamaanka jubbaland soo dhaweeyeen oo ay ku dareen wax horumarna laga gaari karan waddanka hadda dhibaatooyin fara badan baa ka jira maxamed cali gaagaale oo ka mid a aqoon-yahanada jubbaland ayaa muddo kororsiga maamulkaasi ku tilmaamay mid aanay ku qanacsanayn qaybaha bulshada muddo kororsigaasi waa muddo kororsi run ahaantii qaanuunka iyo dastuurka dalku yaalla uusan qabin waa mudokororsi aysan ku qanacsanayn bulshada reer jubbaland iyo dadka soomaaliyeedba waa mudokororsi ka jawaabaya dana shaksi ah ka jawaabaya weye waa arrin si qalad ah loogu kacay oo mas-uuliyaddeedana ay qaadayaan baarlamaanka jubbaland iyo madaxweynaheeda waxay ahayd in laga fikero in dadka reer jubbaland talada gacantooda lagu soo celsho in dadka reer jubbaland ay dhistaan maamul iyagu ay leeyihiin maamul iyagu kasoo dhexbaxayo iyagoo gacantooda ku dhistaan in laga fekera ayay ahayd ma ahayn in laga fekero mutokororsi iyo kudarsasho oo qawaaniinta dalka u taalla qaanuunka dalku yaalla uusan qabin in laga fekera ma ahayn ha laga fekero in talada dadka reer jubbaland gacantooda lagu soo celshay muddo kordhinta loo sameeyey hay-adaha maamulka jubbaland ayaa xubnaha soo dhoweeyey waxaa ka mid ah garaad cawaale maxamed oo ka tirsan waxgaradka jubbaland sanadka jubbaland ay ku darsatay aniga waxaan u arkaa inay ku saxan tahay maxaa yeele jubbaland waa state madax bannaan oo muddo badan soo shaqaynayey sanadka isku darsatayna waxaan u arkaa in wax badan lagu qaban karo oo dib heshiisiin lagu qaban karo oo dadka laisku soo dhoweyn karo ayaan u arkaa inay tahay fursad muhiim aha u baahan in la taageero oo sabood la siiyo waayo maalin kasta in wax la dumiyo waxaa ka fiican in wax la dhiso oo wax maaragtay la dhisaa ka wanaagsan marka aniga waxaan u arkaa fursad inay tahay oo wax badanna jubbaland ay qaban karto dibheshiin ku qaban karto dadka isku soo dhoweyn karta aad baana usoo dhoweynayaa baarlamanka jubbaland ayaa dhowaan wax kabedel ku sameeyey qodobada siddeed iyo labaatanaad iyo kan toddobaatanaad ee dastuurka maamulkaasi waxayna muddo kordhin u sameeyeen wakhtiga xilhaynta maamulka jubbaland oo halkii afar sano uu ka ahaa ka dhigaya in baarlamanka iyo xukuumadduba ay sii joogaan muddo shan sano ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ay noo soo diyaarisay islamarkaana ay nala socodsiinayso sahra ciidla nuur
cano wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa khilaafyada siyaasiga ah ee somalilan kusoo noqnoqda mar kasta oo la gaadho xilliga doorashooyinka somalilan waxaa haatan ka taagan ismariwaaga muran sharci oo ku qotoma muddada qabashada doorashadii madaxtinimada oo bilo yari ka harhsan yihiin islamarkaana kusoo beegantay xilligii sharci ahaan loo mudeeyey furitaanka ururada siyaasadda oo tobankii sannadoodba mar dib loo furo dastuurka somalilan wuxuu dhigayaa inaan xisbiyada siyaasaddu ka badanin saddex xisbi balse xeer ayaa qeexaya in tobankii sannadoodba mar dib loo furo xisbiyada tartankana waxaa ka qayb galaa xisbiyadii hore u jiray iyo ururada cusub ee isdiiwaan geliyey waxaana shahaadada xisbinimo ee tobanka sannadood qaata saddexda ugu sarreeya tartanka ururada iyo xisbiyada dibudhac iyo muddo dhaaf sanado badan soo jiitamayay oo ku yimid qabsamada doorashooyinkii golayaasha wakiilada iyo deegaanka ayaa keenay in hal mar la israaciyo doorashada labada gole taasina waxay meesha ka riixday doorashadii golayaasha deegaanka oo awal hore ku iman jirtay xilliga labaad ee furista ururada si taas in laysku waafajiyana golihii wakiilada ee kan haatan fadhiya ka horreeyey waxay bishii abril sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii ansixiyeen wax ka bedel lagu sameeyey xeerka doorashada ururada iyo xisbiyada ee xeer lambar afar iyo toban wax ka beddelka xeerkan oo ay mudanayaashu cod aqlabiyada ku meelmariyeen ayaa suurtogeliyey in dabayaaqadii bishii may ee isla sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii la qabto doorashadii isku sidkanayd ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada oo si toose loo soo dooranayay iyadoo aan xisbiyada iyo ururadu tartamayn balse sanadkan labada kun iyo labayo labaatanka ayaa curtay iyadoo ay miiska wada saaran yihiin arrimo isku cakiran muddaxileedkii furista ururada iyo doorashada madaxtooyada oo iyaguna sanadkan inay dhacaan qorshuhu ahaa waa laba doorasho oo miisaankooda leh balse hanaanka loo maraya ay kala duwan tahay wasiirka warfaafinta somalilan salebaan yuusuf koore ayaa ku dhawaaqay inay furan yihiin ururada siyaasadda lix bilood gudahoodna ay ururada cusub isdiiwaan gelin karaan madaxweynuhu isagoo ixtiraamaya sharciga dalka isagoo ixtiraamaya doonista dadweynaha isagoo fulinaya sharciga iyo dastuurka dalka u dhaqan waxa uu aqoonsan yahay maanta in uu furan yahay ururada siyaasadda xisbiyadana waxaan leeyahay haynuu wada diyaargarowna doorasho xor iyo xalaala oo ummadda reer somalilan siday ugu guulaysan jirtay kuwii hore aynu ugu guulaysano dhawaqa xukuumaddu wuxuu kiciyey laba hir oo xoog leh oo iska soo horjeeda waa alalaaska siyaasiyiin badan oo ururo cusub furanaya iyo xisbiyadii mucaaridka ahaa ee hore u sii jiray oo gaashaanka ku dhuftay in tartanka ururadu dhaco iyadoo aan la qaban doorashada madaxtinimada oo ku eeg saddex iyo tobanka bisha noofembar cabdilaahi cismaan geeljire waa xogayaha abaabulka iyo wacyigelinta ee xisbiga wadani waxaanu si cad u sheegay go-aanka xisbigooda ee arrintan ku wajahan
muranku halkuu ka taagan yahay ma aha ururama la furayo muranku wuxuu ka taagan yahay yaa doorashada madaxtooyada geliya goormaase la gelaya cidda liisanka u haysata ee ilaa december ka dhacayo ee xaqa loo siiyey unbaa geli karta baanu taaganahay markaa sidaas ayuu ayuu muranku u taagan yahay waa muran samaysa oo gacan ku rimisa waa muran siyaasadeed oo aan sharci sharciga waafaqsanayn annagu waxaanu ogol lahay in in in wanaag lagu dhameeyo midbaase aanaan marnaba ka tanaasulayn inaanu dadka doorashada madaxtooyada gelaya inay noqdaan saddex cusbe imika taagan taa marna ka tanaasuli weyno waayo waa xaq sharciguna siiyey waa xaq aanu leenahay cidda istilaa taa baabii ama ka hortaga
guddiga diiwaangelinta ururada ayaa bilaabay qabashada araajida ururada cusub toddoba iyo labaatankii bishii juunayna dhaaftay diidmada xisbiyada mucaaridku way sii xoogaysatay waxaanay gaadhay heer ay dhacaan mudaharaadyo rabshado wato oo ay ku dhinteen go-aanka xukuumadda ee furista ururaduna weli halkii kama soo dabcin ugaanka ururada cusub ee isdiiwaan geliyey oo qaarkood lacagihii laga rabay oo dhan ay haatan shubeen uu sii kordhay kulamo dhex maray madaxda xukuumadda iyo kuwa mucaaridku natiijo la-aan ayay ku dhammaadeen guddiyo dhexdhexaadin oo iskood iskugu xil saaray hawsha isku soo dhoweyntuna waxa ay arrintoodu kusoo gabagabowday inaanay midho dhalin khilaafka siyaasadeed waxa uu u muuqdaa mid meel fog gaadhay muddaxileedka madaxweynaha iyo ku-xigeenkana waa gabaabsi waxa aan daahsaarnayn in muddada kooban ee ka harsan bisha noofembar aan lagu qaban karin doorasho madaxweyne cabdilaahi cabdi xaaji cumar jawaan oo ka tirsanaa guddigii ugu horreeyey ee doorashooyinka somalilan haatanna aan ka mid ahayn midnaba xisbiyada siyaasadda ee jira ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan suurtagalnimada in doorasho la qabto saddex iyo tobanka noofembar dal dimuquraadiyaan nahay doorashooyin baynu leenahay ururo siyaasiyaa la ogolyahay xisbiyaa jiray soomaalidu waxay tidhahdaa ninka waxaa jooga aan garani waxa soo socda ma garto doorasho madaxtooyo anugu aragtidayda waay aragnimadaysa aan ogahay amba sida muuqataba ma qabsoomayso waqtigeedii xeerarku waxay dhigayaan xeerka doorashadu lix bilood maalintay ku buuxdo ay ka hadhay in la qabto in komishinku ku dhawaaqaan doorashadii inay qabanayaan waqtigayna sheegaan lix bilood ka hor waxay ku beegnayd bishii juulayn soo dhaafnay saddex iyo tobankeedii saddex iyo tobankeedii komishinku kuma dhawaa kuma dhawaaqin komishinkii baa kala dhinaa diyaar uma ay hayn marka qofka caqliga uu garanayaa dee inaan doorasho qabsoomeyn sida ay u socoto dabaysha siyaasaddu waxay u badan tahay in muddo kordhin golaha guurtidu uu sameeyo qaar ka mida mudanayaasha golaha guurtida oo aan la xidhiidhay ayaa tibaaxay tallaabooyinka sharcigu siinayo marka ay doorashadu u dhowaato inaanay wakhtigeedii ku qabsoomeyn iyo xilliga ay tahay in mooshinka muddo kordhinta la horkeeno golahooda balse xubnahaasi way ka gaabsadeen inay arrimahaasi ka hor dhacaan oo ay wax faahfaahina ka bixiyaan geesta kale xildhibaan maxamed xaaji cabdiraxmaan oo ka mida golaha guurtida ayaa isagu sheegay in golahu uu markasta u taagan yahay danta dalka iyo wixii aan ka hor imanaynin nabadgelyada golaha guurtidu ma jecla inuu dab shidan horiyo laakiin dab shidan inuu damiyo ayuu taagan yahay dad maskaxdooda laleeyahayna maaha waa dad maskaxdooda u xora arrimaha maanta taagan sidii looga gudbi lahaa xeerar baynu samaynay xeerarka aynu samaynay waxbay dhigayaan waxaan aaminsanahay inaynu arrinka maanta taagan khilaafkiisa aynu ka bixi karayno si fudud uga bixi karayno haddii ay dhab tahay in shuruucda waddanka lagu dhaqmayo waxaan aaminsanahay marka lasoo ururiyo doorashooyinka dalkan ka dhici lahaa aanay suuragal ahayn inay waktiga dhacaan oo aynu ognahay marka xaqiiq laga hadlo mucaarid iyo muxaafid wala la ogyahay waxaa la isku hayaa maadaama aan doorasho qabsoomaysaa aanay jirin oo waktigeedii munaasaba ay ku tahay maanta waktiga taagan waxaanu u baahanaya inaynu caqli kaga shaqaysiino sidii aynu isu waafiji lahayn rabitaanada ama danaha isdiidanaysa falcelinta khilaafyada cirka isku shareeray ee ka dhasha muddo kordhinta loo sameeyo xukuumadaha somalilan ayaa ah mid la dhashay qaadashada hanaanka dimuqraadiyadda ee somalilan sida taariikhdu dhigayso sanadkii labadii kun iyo kowdii ayaa madaxweynihii hore ee somalilan maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo xukuumaddiisu ay go-aamiyeen in laga guuro nidaamkii habbeeleedka ee hogaamiyeyaasha dhaqanka oo ay kusoo dooran jireen wakiilada iyo madaxweynaha waxaa xilligaasi la diyaariyey dastuurka oo ay dadweynuhu boqolkiiba toddoba-iyo sagaashan ku aqbaleen kaasi oo dhigayay nidaamka xisbiyada badan allaha u naxariistee madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu ku dhawaaqay xisbigii udub waxaana ku soo xigay xisbiga u cid balse waxaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ka hor yimid mucaaradad aada u xoogan oo ay hogaaminayeen madax dhaqameedkii iyo siyaasiyiin taageerayay xukuumaddu xilligaasi waxay xabsiga dhigtay qaar ka mida madax dhaqameedka kasoo horjeeday hirgelinta xisbiyada iyo doorashada tooska ah ee dadweynuhu qof iyo cod ku codaynayaan waxaa magaalooyinka hargeysa iyo burco gelgelay mudaharaadyo dhibaatooyin geystay buuq badan oo siyaasadeed kadibna somalilan waxaa ka dhaqan gashay dimuqraadiyad in badan lagu ammaano oo dadweynuhu ay si toosa usoo doortaan madaxda golayaasha kala duwan iyo madaxtooyada sanadihii labadii kun iyo sideedii iyo labadii kun iyo sagaalkii mar kale somalilan waxaa gilgilay murano siyaasadeed oo ka dhashay dibudhac ku yimid doorashada mudaharaadyo ay dhigayeen xisbiyadii mucaaradka ee xilligaasi kulmiye iyo ucid ayay ka dhasheen khasaare kala duwan xukuumaddii xigtay ee axmed maxamed silaanyo ayay mar kale suuryada siyaasaddu sirgacantay waxaa xukuumaddii xilligaasi lagu eedeynayay inay ka gaabisay qabsoomidda doorashada si taasi beddelkeeda muddada xilka loogu kordhiyo madaxtooyada madaxdii xisbiyada mucaaradka ee waddani iyo ucid waxay xilligaasi ku hanjabeen inaanay aqbali doonin sinaba muddo kordhin loo sameeyo xukuumaddii axmed siilaayo haatan iyo mar kale somalilan waxay soo istaagtay isku isla mida kuwii hore khilaafyada madhalayska ah ee siyaasadda somalilan kusoo noqnoqdaa waxay ku keeneen dibudhac baaxad leh oo dhinacyada kala duwana nolosha waxaa baxa dhaqaale xadaafa oo dhinacyada iska soo horjeeda ay ku dhiirigelinayaan dhawaqa afkaartooda dhaqaalahaasi oo wax badan ka tari lahaa haddii lagu bixiyo kaabayaasha horumarinta waxa istaaga amaba yaraada mashaariicda maalgelinta ee muwaadiniinta somalilan ay dalkooda ku samaynayaan iyadoo hubanti la-aanta jawiga siyaasadeed uu hakadgeliyo waxaa yaraada dadka u safraya somalilan waxaa shaki iyo walaac soo food saaraa dadka gudaha ku nool oo ereyada aan layskaga turaynin ee warbaahinta laysku marinayo u qaata in dagaal dhici karo sidoo kale waxay khilaafyadaasi markasta saameyn ku yeeshaan siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan sida uu sheegayo aqoon-yahan aadan muuse jibriil oo ah diblomaasi waaye aragnimo dheer u leh siyaasadda arrimaha dibadda somalilan si walba oo kale way u dhisantay habkii way haysaa dowladnimada shuruuddii way buuxisay dowladnimada laakiin maxaa dhacay waxaan wanaagsan ee somalilan qabsatay ma sii jiri karaa ma waari karaa sanad walba way idinkan marka doorashadu soo dhowaato isqabsanaya hay-ado iyo institutionada jaamacad baa waxaan qora dabeedna madaxda u gudbiya madaxda dal walba oo ina daraynay dunida o dhan ba ina daran maxaa yele intaa aynu ku fadhinaa waxwey iyo inta aynu samaynay waxwey bay ay indhaha soo jiidatay caalamka laakiin maxaa laga warwar qabaa dadka kani waa dadkaa aan tacliinta wanaagsan lahayn waa dadkaa weli reermiyiga maxaan ku dhahdaa u badan waxaan inawaarayaa si kasta oo xaalku yahay somalilan waxaa haatan hor yaalla hal xidhaale la doonayo in laysku wada beego maaraynta muddaxileedka madaxtooyada iyo guurtida jiritaanka xisbiyada mucaaradka ah iyo hirgelinta ururada cusub ee haatan isdiiwaan geliyey isku soo dhoweynta aragtiyaha kala fogaanaya ee mucaaradka iyo muxaafidka intaasi oo la iswaafajiyo iyadoon khatar la gelinayn ammaanka ay dugsanayaan malaayiinta ku nool somalilan ee la dhutinaya duruufaha kala duwan waa hawl u taala hormoodka siyaasadda ee somalilan guud ahaan barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa naga intaa kulankeenna dambe ka hor waa sahre ciidla nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo
halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a lix bilood ayuu jirsaday duulaanka ruushka uu ku qaaday wadanka ukrain dalkaasi waxa uu shalay u dabaaldegay koob iyo soddon guuradii kasoo wareegtay markii uu xorriyaddiisa ka qaatay midoogii sofyeti wax soo saarkii ukrain ee dagaalka ka socda guda ahaan dunida saameyn xoogan ayuu ku yeeshay meelaha uu sida weyn saameynta shiixnado ganacsi iyo wax soo saar ugu yeeshay waxaa ka mid a soomaaliya iyo soomaalida ku dhaqnayd wadanka ukrain ee ka cararay dagaalka markii uu qarxay saare cabdixmed oo meelo kala duwan la xiriirtay ayaa saameynta dagaalkaasi warbixintan gaarka ah ka diyaarisay dagaalka yukrain waxa uu saameyn toosa iyo mid dadbanba uu ku yeeshay guud ahaanba dunida soomaaliya iyo bariga afrikana waxaa qaaliyoobay shidaalkii sicirka cuntooyinka suuqyada qamadiga iyo sidoo kaleeto alaabaha kaleeto ee dunida isaga kala goosha weliba xilligan oo sicir bararka ka dhashay dagaalkaasi ay dhinaca kale ku soo beegmayso xilli abaaro xooggan uu ka jiro dhulka soomaalidu ay degto ee guud ahaanba bariga afrika haddaba maxaa uu yahay saameynta tooska ah ee dagaalka yukrain uu ku yeelan karo soomaaliya su-aalahaasi waxa aan weydiiyey iyo kuwo kaleetaba guddoomiyaha dallada bulshada rayidka soomaaliyeed muxudiin axmed shaatax oo ku sugan magaalada muqdisho zaar aada u mahadsan tahay runtii markaad fiirisa dagaalka yukrain saameynta adduunka uu ku yeeshay mid la mid ah ayuu soomaaliyana ku yeeshay khaasatan haddii ahaan lahayd ganacsiga ka imaan jiray xagga oo ahaa raashinka iyo qalabka dhismaha oo intaba aada mooda in hadda ganacsato badan oo ku xirneed uu baraaska aada ugu qaaloobay sidoo kale marka aad fiirisid transportationku aad u adkaaday oo hadda aysan wixii toos meesha ugu imaan jira aysan ugu imaaneynin waxaa intaas dheer iyadoo soomaaliya hadda xilli abaaro ay ka jirto haddana adduunka indihiisa inay kusii jeedaan ukrain oo hadda aan loo soo jeedin dhinacan iyo soomaaliya oo haddii haleed gargaarka ka imaanaya dhinaca dibaddana uu hadda sidii hore uusan ahayn oo inta badan diiradda hadda ay saaran tahay ukrain haddii haleed siyaasiyan iyo kaalmada la rabo in xagga la geeyo marka dhinac markaa arrimahaas inaad isku soo duuduubtid waxaa saameyn balaar ayuu soomaaliya ku yeeshay dagaalka ukrain dadka abaaruhu ay barakiciyeen ee xoolahooda ay le'deen waa kuwa ugu nugul ee dhibta sicir bararka quutul daruuriga iyo maciishada sara martay ay saamaysay magaalooyinka waaweyn ee guud ahaanba dalka waxaa buuxsamay xeryihii barakacayaasha kuwo horlena way furmeen xero barakacayaal oo ku taalla magaalada garowe waxaa ku sugan hooyo caasho saleebaan maxamuud waxayna ii sheegtay ayadoo da'ah inay la daalaadhacayso nolosha markii xoolaheeda ay le'deen inta badan barakacna ay u soo noqotay magaalada waxaan ka soo barakacay meesha dhumay la yidhaaho dhumay waxay ku taalaa doodidaa hoose waktigan wax laisku wareysanaya ma jirta geel iyo ariba waanu leheen waa naga dhammaadeen dadkii baraka ahaa baanu nahay xooluu ka dhammaadeen ee tiradooda waxay ahaan jireen shan tiro iyo saddex tiraba labadaba waa ahaayeen idiyo riyaba neefaf yaroo inta la imi baxay oo aan nooleyn baan ku tegey waa baxeen wixii la imi marka meesha imanayay faami igaga soo horeeya adduunka ma jiran ilaah iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo niyadaydan u soo shaqo tagay baan kaanka u soo galay barakaca nolosha magaalada nolosha habeenna waa hela habeenna waa qada alxamdulilah shukur saameynta kale ee soomaalida uu ku yeeshay dagaalka yukrain ayaa ah iyada oo qaxooti aanan sidaas u badnayn haddana haween iyo carruur isugu jiray ee ka qaxeen dalkaasi waxaa sidoo kale jirta arday wax ka baranaysa oo jaamacadaha mustaqbal ka samaynaysa yukrain oo ka qaxay dalkaasi markii dagaalka uu ka qarxay suxufiga maxamuud carab waxa uu ka mid ahaa dadkii muddada ku noolaa yukrain kana cararay markii dagaalka halkaasi uu ka dhacay waxaa isagoo ku sugan dalka jarmalka oo qaxooti uu ku yahay haatan uu iiga warramay saameynta dagaalkaasi uu ku yeeshay soomaalidii gudaha yukrain ku sugnayd aad iyo aad baad umahadsan tahay sahra saameynta dagaalka ukraine kolley tole waa mid annaga si gaara noo taabanayay marka laga hadlayo arrimaha magaranaysa aday arday waxbaranaysa tahay oo ay kasoo barakicisay waxbarashadoodii iyo jaamacadahoodii iyo sidoo kale sanadihii badnaa ee ay ku dadaalayeen inay doonayeen inay magaranaysa heer ama hami ay ka yeeshaan jaamacadahooda inay ka qalin jabiyaan ay ku shaqaystaan oo ay wax ugu qabtaan oo arrimaha magaranaysa ay bulshadoodii ay magaranaysa iyo waalidkoodii ay soo dirsadayba dhinaca kale dee kolley waxay ku tahay khasaare weyn waalidkii iyo tacabkii la geliyey ardayda maadaama ay in badan lagu soo tabcayey oo laga yaabo ardayda qaarkood inay sanad u harsanaa ama ka yar oo welibana baranayay waxyaabaha ama filiyada ama koorsiyada muhiimka ah sida caafimaadka iyo engineerinka oo kale iyo koorsooyinka kale ee muhiimka ah waalidka intaa kusoo dadaalayay ee kharashka la joogay ee islaha mar uun inankaaga ama ama inantaadu ama qofka aad ku tacbasaa mar unbuu ku faa'iideyn doonaa in wakti wakti adag uu magaranaysaa wajahay oo uu kasoo magaranaysaa cararay dagaalada ruushka uu ku qaaday ukraine taasi saamayn bay keentay noloshoodii kale ee caadiga ahaydna saamayn bay ku keentay oo xaqiiqatan markii ay halkan yimaadeen waxay kala kulmeen iyagana arrimo kale oo magaranaysaa aan magaranaysaa la qabsi la-aan kolley ay ku keentay inkasta oo dadka qaar ay u arkayeen inay tahay faa'iido oo ay ka yimaadeen meel magaranaysaa xoogaa dhaqaalihiisu liito oo waddan iska maaragtay xoogaa oo hawlihiisu iska fara badan yihiin balse haddana ay u soo hayaameen ama ay yimaadeen oo dagaaladu ay keeneen waddan barwaaqa soorana ama waddamada yurub taasoo ay u arkayeen mararka qaar inay faa'iido weyn ay u tahay kolkaa laakiin saamaynta ugu badan ee ardaydaasi ay ka dhaxleen waxay tahay inay waxbarashadoodii uu hakad ku yimid oo aanay magaranaysa ayay khasaare weyn oo dhinaca waxbarashadii usoo gaaray ukraine waxa ay shalay haddaba u dabaaldegtay sanad guuradii xornimadeeda ee koob iyo soddonaad kadib markii midoogii soofiyeed ay ka qaateen xorriyaddii dalkaasi iyada oo ay weli ka holcayaan dagaalka ruushka uu ku soo qaaday oo saameyn xooggan ku reebay waddankaasi wax soo saarkiisii iyo ganacsigiiba waxaana iyadoo shixnadaha ganacsiga sida silsiladda ay isugu xiran yihiin dunida kuleelka dagaalkaasi iyo saameyntiisaba laga dareemay waddamada reer galbeedka ee qaarkood sida weyn u horumaray kuwaasi oo qaarkood si dadban gacan u siinaya waddanka yukrain haddaba lix bilood kadib wakhtigan uma muuqato sida qubaradu ay sheegayaan in lagu soo afjaro dhowaanahan dagaalkaasi waxaana sidoo kaleeto ay ka digayaan in xaaladdu ay sii xumaan karto haddii muddada dheer uu qaato waddankaasi yukrain dagaalka ku socda ee ruushka uu ku soo qaaday aaday umahadsantahay saare cabdixmed oo warbixintaasi inala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a markana waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabnayd waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
baarlamaanka maamul goboleedka jubbaland ayaa muddo kordhin u sameeyey hay-adaha dawliga ah ee jubbaland baarlamaanka ayaa ka dhigay shan sano muddo xileedka madaxweynaha iyo xukuumaddiisa halka markii hore uu ahaa afar sano muddo kordhinta hay-adaha dawliga ee jubbaland waxaa kaga horreeyey maamullo kale sida koonfur galbeed iyo hirshabeelle haddaba taa ma abuuri kartaa deganaansho laan siyaasadeed waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdi maxamed warsame oo loo yaqaano deeq faandhe iyo doctor xasan nuur diinle hadalka waxaa ku horeynaya deeq faandhe
muddo kororsigu hadday tahay dowlad goboleedyada ama federaalku muddadii doorashadu dalka waxaa muhiima meel ama federaal ha noqoto ama maamul goboleed in afartii sanaba marka dhacdo intaa wixii ka duwan oo lala yimaado waa khalad weeye tii u dambeysay oo hadda hadalhaynteedu socoto waa midda jubbaland waana mid khalad ah oo waxaa ka soo yeeray baarlamaanka jubbaland waa arrin qalada weeye sababtoo a waxaad ogtihiin toban sano ka badan baa hal qof baa la dooranhayay jubbaland laguna dooranhaya kismaayo waana axmed madoobe marka arrintaasu arrin saxana ma ahan hadda meeshu ma aha meel oo boqortooyo ma ahan haddaad ogtihiin doorashadii een u dambeysay ee ka dhacday jubbaland tii u dambeysay mid ku dhacday cadaaladna ma ahayn mid waxay ahayd sida ku timid oo ogeed xildhibaanada lagu dooranayo saddex qof baa laii keeno mid aan ka doorte maanta in uu masane axmedoobe shan iyo toban sano ka badan oo masane uu dhaho waxaan ahaanahayaa madaxweyne taas hadda waa boqortooyo wax laga aqbali karana ma ahan maamul goboleedyada kalena wax laga aqbali kara maahan inuu qof iska joogo muddo ka badan shan iyo toban sano iyadoona doorasho cadaalad u dhacda oo dadku uu si wanaagsan ugu tartamaan la helin qof kasta xaq buu u leeyahay inuu tartamo marka taas baa iyadoo muhiim wey
deeq faandha waa mahadsan tahay haye doctor xasan nuurdiinleh
arrintan ku darsashada ay maamul goboleedyada sameeyeen aniga waxaan dhihi lahaa horta wax walbo ama khilaaf walbo waxaa saldhig u ah dastuurka dastuurka soomaaliya ilaa hadda lama ansixinin afti dadweyne looma qaadin marka intii hadda somalilan iyo iyo dagaaladan ay socdaan iyo xaaladda amni darada ay socotana ma suurtagelayso in la ansixiyo waa broblem-ka horta taagan oo mar walba qof walba dastuurku ayuu aadaa dastuurkana waxaa waaye waa dadka deegaanka ama dadka soomaaliyeed ama maamul goboleedka meeshaas deegan waxay ku heshiiyeen marka haddeer haddaan la ansixinin wuxuu keenaa in baarlamaanka markaas jooga qodobaa xumaanayo ama qodobbaa si la naqanayo inay dib u saxaan dib u sixitaankii ayaa waxaa ka imaanaya marka inay dhahaan baarlamaankaas waxaan sameynay anagoo duruufahaas iyo waxaas arkeenno inaan hal sano ku darnay so marka wax walbo cilad walbo waxay ka imaaneysaa dastuurka marka intaan dastuurka xal loo helin aniga doodeedii waxay naqanaysaa iyo qaar fikirkaas ila qabo in ay ku saxan yihiin maamul goboleedyada qaarkood inta laga ansixinayo inay waxooda iska dhadhoobtaan ay samaystaan si waa heshiis dadweyne marka waxay dadka heshiis ku yihiin aniga ma ila aha inay dad ka hor imaan karo
diinle waa mahadsan tahay deeq faandha waa maqlaysaa diinle siduu hadal ku dhigay hayee jawaabta dhankaada
waa waa mahadsan tahay way jirtaa inay caqabad oo dastuurka soomaaliya oo aan la dhamaystirin ay ka jirto dhinaca federaalka iyo maamul goboleedyadaba laakiin arinta muddo kororsiga waxay waa tii hadda tii u dambeysay oo baarlamaanka hadda tegey oo dowladdii uu madaxda ka ahaa madaxweyne cabdulaahi farmaajo laba sano ay ku dareen waa tii laga diiday waxa weeye arrintan hadda muddo kororsiga ah ee ay sameeyeenna maamul goboleedyada qaarkood ma aysan samayn intaan doorashadu dhicin ka hor mid walba wuxuu sameeyey asagii oo jooga madaxweynihii deegaanka jooga ba ay sameeyeen muddo kororsi waana mid oo iyadoona laftigooda de marka loo fiiriyo in iska tahay xukun kororsi laakiin gaaban laakiin midda jubbaland waxay kaga duwan tahay jubbaland doorasho markay dhacayso deegaano jubbaland oo dhan kama wada dhacdo jubbaland maanta jirto oo kulligeed ishaysatana ma jiro jubbaland madaxda jubbaland markaas joogta ay ka wada talisana ma jirto qaarna shabaab ba haysta qaarna maamulkii way kala go-een arinta haddaan ka hadlo xagga dhinaca kale oo muddo korsigani maamul goboleedyadu sameynhayaan ma ma waxay tahay horumar mise deegaanka loogu danaynhayaa anigu ma jeedo waxay ku habboon tahay doorasho kasta afartii sano oo marka horeba madaxweynaha markaas uu joogay uu ku yimid in asaguna uu ku yimaado haddii wax laga bedelahayana intaas waxay u baahan tahay in la bedelo intaan doorasho kala dhicin ka hor marka taas ayaa loo baahan yaha laakiin inta badani waa dad arrin raba in lagu danaysto oo madaxda markaa joogta ay doonayso inay danaheeda gaarka ah ama shakhsiyadeed ay ku danaystaan laakiin ma ahan mid bulshada maamul goboleedka ama federaalka loogu danaynaya midna ma ahan waana mid qalada oo garab marsan oo qalalaasa iyo dhibaato iyo dib u dhac keenaysa
haye xasan nuurdiinle walaalkii aada u mahadsan tahay horta mar walbo baarlamaan ayay leeyihiin dowlad goboleedyada baarlamaankaasna wuxuu matalaa shacabka dowlad goboleedka ku dhaqan mar walbo matalaadaas baarlamaanka iyo sharcigaas ay dejinayaan ayaa mar walbo ansaxay marka haddii ay ku heshiiyaan qodobkan oo maxay tiradaa madaxweynihii iyo xukuumaddii ha isla dhammaystaan hadda sida koonfur galbeed ee waddo kaleeto sida hirshabelle ee sameeyeen oo kaleeto ahayd ma mar walba waxaa ku aadanayd xilliga doorashada oo federaalka aan ka sikino so waxaa waaye waa shacab fariistay baarlamaan fariistay aan dhehee oo kadib ka diskaasgareeyey oo xal u arkay jubbaland sidoo kaleeto waxay isdheheen allalehay waxyaabaha hortabinta leh ee dowladda hortaagan ama dowladda jubbaland ama koonfur galbeed ama galmudug ayay xal u arkeen marka xalkii ayaa wuxuu noqday in dastuurkaas ay bedelaan baarlamaankan ay ansixiyaan mar hadday ansixiyaanna saasuu ansax ku yahay marka yaa laga dhigin wax aan ahayn laakiin haddii la helo dastuur saxan markaas waxa waye qof walba midkaas weynay ku dhaqmaysaa maxkamad dastuurigana mar walba qof walba u waceyso waa mahadsan tahay xasan urdiile ugu dambeyn deeq fandhe tallaabada uu qaaday baarlamaanka jubbaland ama baarlamaanada kale ee maamulada koonfur galbeed iyo hirshabeelle ma abuuri kartaa xiisado siyaasadeed oo deegaanka kusoo kordha mar haddii muddadii afartan sano ahayd sharciga dastuurka ku qorneed wax kabedel lagu sameeyey
mahadsanid ha ah aada iyo aada way sameynayaan sababtoo ah waxay waxa weeye maamul madaxda hadda joogta oo muddo korosiga sameeyey wax faa'iida ah oo ugu jira bulshada maamul goboleedkaas ama hadduu yahay federaal oo muddo ku darsada midna ma jirto waxay ku habboon tahay wanaaguna ku jiraa waxay tahay in afartii sanaba ayadoona way dhici kartaa cilad farsamo awgeed bilo iyo maalmo iyo inay qaadato walo midda federaalku ay ka yara dhib badan tahay maamul goboleedyada laakiin waxaa rabaa inay doorashadu ay dhacdo afartii sanaba mar waktigeedu ku dhacdo si wanaagsan oo sharafna loo kala qaado oo loo tartamo laakiin anugu waa aaminsanahay taas only way inuu yahay laakiin midda jubbaland mar kasta way ka duwan tahay sababtoo ah jubbaland doorashadeedu hal magaalay ka dhacdaa ummaduna xor uma ahan umana tartami karto waa waxaa iska jooga nin boqora meel iska jooga weeyo oo halkaas hawada iyo badda keliyan ay u furan tahay marka midda wanaagga ku jira waxay tahay doorasho xora in maamul goboleed kasta iyo dowladda federaalku ay ka dhacdo waktigeedii loogu talagalay ay ku dhacdo kii ku guulaystana uu saas uu ku joogo laakiin asagoo markuu xilka qabto uusan waqti ku darsan waa mahadsantaa deeq haye xasan urdiinla ugu dambeyn dhankaada adigana horta ma keeni doonaan qalalaaso siyaasadeed dhab ahaantii horta qalalaaso siyaasadeed wuxuu ka imaanaa inay isku dhacaan federaalkii iyo dowlad goboleedkii laakiin haddii maamul goboleedkii wixiisu u madax banaan yahay baarlamaankiisii wasiiradiisii wax walbuu federaalka loogu talagalay connectionkooda iyo wadashaqeyntooda ay socoto waa midda loo baahan yahay oo dowladnimada inay hore ugu socoto la rabo laakiin haddii dowladii federaalka ay carqaladeen weerar sidii dowladii horeeto waxay tirahdaa diyaaradaha ka xer waxay tirahdaa lacagtii deeqihii ka jaro hala colaadiyo taasaa broblem keenayso laakiin haddiisan halaas dhicin oo madaxweynaha maanta joogo waa madaxweyne khibrad leh oo fursad labaad helay haddii uu ogaado xaalkii maamul goboleedka inuu iscakirinayo ama wixiisa inuu sameysta uu rabo sida dowladda puntland oo kaleeto puntland waa shan sano ayay ka dhigatay orredy waana ahayd so waxa waa heshiis dadweyne waa odayaasha dhaqankii iyo baarlamaankii waa laisku xiran yahay so maamul goboleedyada kaleetana inay saas iskugu xirmaan horumaraan dowladana ay taageerto nidaamkaas waa nidaamka loo baahan yahay midaan kale uu leeyahay walaalkii axmedoowe axmedoowe waaba asaaba hadeer hadduu muddoxiliyeedkiisa dhammaado iska bixi doono meeshaasna inay nabad ka dhacdaan rajaynaynaa dhammaanteena dastuurkana in la ansixiyaa rajaynaynaa dowladdaana tii lagu baraara ilaahay ha ka dhigo insha allahu tacaala intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay cabdi maxamed warsame oo loo yaqaano deeq faandhe iyo doctor xasan nuur diinle inta doodan mid la mid ahaan dib hawada kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a markana haddaan idiin dul maro qodobada wararka caalamka u door koran waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa sheegay isaga oo booqasho ku maraya waddanka ukrain in qoysaska yurub oo dhan ay tahay in ay u dulqaataan kharashka nolosha ee sii kordhaya ee si looga hortago gardarada ruushka johnson ayaa sheegay in reer galbeedku ay tahay inay sii wadaan taageerada ukrain inkasta oo dagaalku uu sare u qaaday qiimaha nolosha ra-iisul wasaaraha britain ayaa sheegay in aan laisbarbar dhigi karin sara u kaca maciishada ee yurub iyo dhiigga ay reer ukrain u hurayaan difaaca dalkooda johnson ayaa booqasho ku tegay caasimada kiyef iyada oo loo dabaaldegayo maalinta madax banaanida ukrain ra-iisul wasaaraha britain oo saaxiib dhow la ah madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa booqashadiisii saddexaad ku tegay ukrain tan iyo markii uu ruushku dagaalka ku qaaday lix bilood ka hor markaana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan idinku talagalnay
mid badan gayaankiiho guurtideydiyo gees maraaye midaan gayaankiiho guurtideydiyo gees maraaye
inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya
jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii
wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya
ilay garaabo la ii geli maan ku gamilaaye ilay garaabo la ii geli maan ku gamilaaye
haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay haddii gugeedii haddii gugeedii haddii gugeediyo garashadeedii sidaan u geysay gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya
codkaasi fanaanka maxamed gaywarow ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o e tan iyo kulanti dambe waa xuseen barre iyo dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o e dila sidaas iyo
guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guula maaye
hadday go'aankii hadday go'aankii ku gebagabaysay inaanan guursan hadday go'aankiihadday go'aankiihadday go'aankii ku gebagabaysay inaanan guursan gacalladaydii gacanladaydii hay gowracdii garta u daaya